بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد in sha allahu tabaaraka watacaala waa darsigii waxaynu ka qaadaynaa baab ljumuca waa baabka soddon iyo labo oo ka hadlaya axkaamta jumcada baab ljumuca oo min kitaab isalaa ka mid ah yowm ljumuca waa maalin aada iyo aada u fadli badan wa afdal ayaam alasbuuc wiiga maalinta ugu fadli badan wey waa ciid ul asbuuc baa la yidhaahdaa oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala ummaddan ayuu ku gaar yeelay fadaa'il badan iyo wanaag badanna waa leeyahay ummadihii horena waa seegeen oo waa tan yahuudi ay ka dhigteen ciid ul asbuuc sabtida nasaarana ay ka dhigteen axadda ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa ilaahay waafajiyey waana maalinta aada iyo aada u fadli badan weeye waa maalintii nabiyullaahi aadam la abuuray weliba bacd alcasar waa maalinta qiyaamuhu uu dhacayo fadaa'il badan bay leedahay oo aada iyo aada u fara badan maalintaas marka waxay leedahay khasaa'is gaara oo salaadeeda ku saabsan iyo waxa weeye cibaadaadka la samaynaayo maalintaas waxaa ka mid a khasaa'isteeda in ay salaada duhurka la tukanayo salaatlujumuca oo laba ragcadood la tukanayo oo la khudbaynaayo oo la isku imaanayo oo aadaabtii axkaamtii lala imaanayo oo dadkii halka ay soo xaadiraayaan waxaa kaloo ka mid ah khasaa'isteeda waxaa ku jirta saacatu listijaaba mustajaabatu dacwa allah subxaanah wa tacaala uu dacwada aqbalo ayaa ku jirta bitaxdiid saacaddaa lama garanayo xilliga ay tahay culamada qaar waxay ku tageen inay tahay inta imaamku uu waxa weeye markuu mimbarka fuulo ilaa salaada inta laga gudanayo qaarna culamada waxay ku tageen inay tahay bacd alcasar waxa weeye inay galabnimada tahay calaa kulli xaal maalintaa saacatulistijaaba ku jirta allah subxaana wa tacaala qofkii baryana uu ducadiisa aqbalo ama bitaxdiid in la yidhaahdo waa xilligaa lama hayo wax daliil oo xadadaya oo waxa weeye odhanaya ilaa wa ilaa saacaddaas weeye kama sugnaanin nebiga calayhi salaatu wassalaam ilaa un mafhuum culamadu ay markaa isku khilaafeen mooye marka in badan waxa weeye oo ay u badan yihiin a'imadii iyo saxaabo iyo waxa weeye taabiciin iyo culimo badanba waxa ay rajaxeen inay tahay bacd alcasr culimo badanna waxay ku tageen inay tahay waxa weeye saacaddaas imaamku inta lagu jiro salaada allahu aclam marka ilaa la garanayo waxaa kaloo fadaaisheeda ka mid ah salaadeeda subax waxaa lagu akriyaa laba suuradood oo waxa weeye u gaara suurat sajda iyo waxa weeye halata al insaan ayaa la akriyaa bacda alfaatixa ragcadda horena sajda ragcadda dambana halata al insaan maalinteedana waxaa la akriyaa fi suurati alkaafi oo iyadana gaar u ah oo nebigu caddeeyo u yihi qofka fi suurati alkaafi jumcada akriya ilaa iyo asbuuc dhan baa ilaahay nuur iyo wanaag qalbigiisa geliya ilaa asbuuca dambe waxaa kaloo fadaaisheeda kamida fi suurati alkaafi tobanka ugu horeysa ama tobanka ugu dambaysa si riwaayadaha qaarbad ahaan qofkii akriya oo barto oo xifdiya waxa weeye waa laga badbaadiyaa fidnada masiixu dajaal waxaa kaloo ka mid a fadaaisha jumcada waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam baa lagu salliyaa salliga nebiga ayaa la badiyaa oo nebigu wuxuu yidhi akthiru calay waxa weeye badiya salliga yowm aljumuca maalinta jumcada aada iyo aada u badiya marka nebiga aada iyo aada in loogu salliyo ayaa waxa weeye sunno ah oo habeenkii jumcada maalinta jumcada kulli salliga nebiga la badiyo calayhi salaatu wassalaam intaasoo dhan iyo ka badanba fadaaisheeda way ku soo arooreen axkaamta marka ay leedahay oo salaada ayuu halkan kaga hadlaya wujuubkeeda kama u hadlin oo waxa weeye salaatu ljumuca waa waajib weeye waana fard waxay waajib ku tahay waxa weeye qofka muslimkaa baaliqaah caaqilkaa muqiimkaa ayay waajib ku tahay macnaa qofki waa inuu muslim yahay waana inuu yahay qof muqiima oo degan aan musaafir ahayn caaqil ah oo waxa weeye caqli oon majnuun ahayn waxa weeye aan musaafirna ahayn baaliqna ah oo qaangaaray dumarka iyo carruurta iyo addoommada waajib kuma aha laakiin hadday rabaan dumarku waa iman karaan waana kasoo qeybgeli karaan carruurtana waa lagu sii tarbiyeeyaa hadday gaaraan da'dii tarbiyada aadaabta marka ay leedahay iyo axkaamteeda ayaynu axaadiidta insha allahu tabaaraka watacaala ku arki doonaa xadiidka boqol iyo soddon ayuu ka bilaabayaa baabkan waxa yihi can sahl ibn sacdin asaacidiy radia allahu canhu ama rijaala ana rijaala tamaaraw fi minbari rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam min ayi cuudin hu min ayi cud min ayi cuudin huwa waxau yihi sahl ama rijaalan rag baa tamaarow ku dooday tamaari waxa weeye waa dooday markaa wixii markii inta cilmigii la munaaqashoodo markaa waxa weye masalada la isku khilaafo oo qof walba uu baxsigiisii yidhaahdo saas iyo saas la isku khilaafo ayay waxa way ku wada hadleen markaasay taabiciin bay ahaayeen marka markay isweydiiyeen oo maxay isweydiinayeen fii mimbari rasuulillahi sala allahu alay wasalam mimbarkii rasuulka ayay isweydiinayeen min ayi cuudin huwa geedkeedaa laga sameeyey macnaha mimbarka geedkee laga sameeyey ayay isweydiiyeen fa qaala waxau yihi sahl oo saxaabiga ayay weydiiyeen markaasuu u caddeeyey markaasuu sahl waxau yihi min darfaa algaaba geedka haadhadu waxa weye haaba waxaa la yidhahdaa meesha geedaha badan oo kaynta ah oo geedaha isku dhex jira leh darfaaduna waa geed waxa weye markaa ka baxa geedahaas oo dhuurka iyo wax lamida ah oo waxa weeye jiriddiisa markaa laga sameeyey geed adag oo markaa waxa weye laga sameeyey mimbarka weye waxau yihi waqad ra'aytu waxaan arkay buyi rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahay oo waxa weeye rasuulki ilaahay baan arkay sala allahu alayh waali wasalam qaama calayhi ku dul istaagay mimbarka fakabara takbiirsadoo allahu akbar yidhi wa kabbara annaasu waraa'ahu dadkiina ay gadaalkiisa salaadii xirteen wa huwa cala almimbar isagoo mimbarka saaran tuma rakaca waa rukuucay fa nazala waa soo degay markuu rukuucdii ka soo kacay oo waxa weeye markii hore wuu ku dul rukuucay oo nebigu mimbarkiibu intuu fuulay ayay markaa dadkiina gadaalkiisa ku xirteen markuu salaadii xirtay wa huwa cala almimbar isagoo mimbarka saaran tuma rakaca wuu rukuucay markuu rukuucdii ka soo kacay kuma sujuudi karee fa nazala alqahqara gadaal gadaal buu u soo degay xataa sajada ilaa uu ku sujuuday fii asli lmimbar mimbarka salkiisa ee macnaha dhulka meeshii uu yiilay ayuu ku sujuuday oo dhulkaa ciidda uma caada waa ku noqday xataa fariqa min aakhiri salaatihi intuu ku noqdo sidii oo kale sameeyey ragcaddii kalena ayuu salaadii oo dhan ku dhameeyey sidaa uma aqbala cala annaasi dadkuu soo qaabilay oo markuu waxa weeye maaragtay salaadii dhameeyey ayuu wuxuu soo qaabilay dadkii fa qaala waxa uu yidhi yaa ayuha annaas dadow innamaa sanactu haada waxaan saa u sameeyey lita'tamuu bi inaad igu dayataan walitaclamuu salaatii salaadaydana aada barataan haddaba halkaas horta an dhamayna wa fii lafdin lafdi kale waxuu ahaa qadaa fasallaa waa uu tukaday wa huwa calayha ay cala almimbar ayuu ku dul tukaday uma kabara waa ku takbiirsaday calayha dusheeda uma rakaca waa ku rukuucay wa huwa calayha isagoo dul saaran uma nazala waa soo degay alqahqara gadaal gadaal buu uga soo degay markuu sujuuday halkaa marka waxa uu sahl inoo caddeeyey ibnu sacd saacdi radi allahu canhu niman ayaa ku dooday buu yidhi mimbarka nabiga calayhi salaatu wassalaam geedka laga sameeyey marka ay ku doodeen weliba taabiciinay ahaayeen baa la yidhi markay ku isweydiiyeen oo yidhahdeen xaggee laga sameeyey geedkee laga sameeyey ayuu markaa waxa u yimid u yimaadeen waxa weeye saxaabiga oo garanaya dee joogay markii la sameeyey oo si fiican u yaqiinay leanna waktigii dambe mimbarku waama waa baabaay m mar buu gubtay xataa markaasuu wax uu caddeeyo wuxuu yihi saal anaana arkay rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu yihi horta asalkiisa waxa laga sameeyey darfaal qaada oo waxa weeye kaynta geedka ka baxa geedaha ayaa laga sameeye laga soo jaray nebigaana arkay calayhi salaatu wassalaam uu ku dul tukaday nebigu marka muxuu sameeyey salaadii intuu ku dul xirtay mimbarka fakabara qaama calayhi fakabara wa kabara annaasu waraa nebigu intuu ku dul istaagay mimbarkii wahuwa du halaatu darajaat riwaadaha qaar ba caddeeyey saddex darajuu ahaa mimbarka nebiga calayhi salaatu wassalaam intuu marka mimbarkii fuuray ayuu markaa salaadii xirtay dadkiina waa safteen isagoo marka dul saaran oo waxa weeye ku taagan mimbarkii ayuu salaadii xirtay dadkiina waa la xirteen waa rukuucay isaga oo mimbarkii saaran buu qur-aankii akriyey waa ku rukuucay markuu rukuucay ayuu markaa ka soo kacay samic allahu liman xamida yiri kor markuu uga soo kacay ayuu haddana markaas markuu sujuudi lahaa kuma sujuudi kale eh ila meel siman baa la rabaaye ayuu gadaal gadaal usoo degay oo waxa weye gadaal gadaal usoo degay xataa sajada fi asli lmimbar ilaa uu ku sujuuday mimbarka salkiis markaasuu ku noqday haddana tuma caada waa ku noqday ilaa uu salaadii dhameeyey xataa farqa min asalaat salaadii ilaa uu dhameeyey min aakhir salaa ilaa uu salaadii dhameeyey tuma aqbala cala annaas oo u sheegay waxa uu saa u sameeyey leanna awl nebigu ma samayn jirin arrintan sababtu u sameeyey buu u sheegay waxau yihi ayuha annaas yaa ayuha annaas dadow inamaa sanactu haada waxaan saa u sameeyey lita'tamuu bi inaad igu dayataan oo qaabkaan u rukuucayo iyo qaabkaan usu u xiranayo iyo qaabkaan u istaagayo kulli aada igu dayataan walitaclamuu salaati waka sidaas ayaa la rabaa marka waxa weeye in nebiga loogu dayday calayhi salaatu wassalaam maxaa marka halkan loo shee loo keenay nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu u sameeyey arrintan litacliim weye laakiin arrinta meesha loo keenay waxay tahay oo xadiiska loo keenay awalan in horta layna baro nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu mimbar ku khudbayn jiray oo salaada jumcada mimbarkaa lagu istaagaa salaadaha kale waa ka duwan tahay salaada ciidda iyo dhulkaa la istaagaayo mimbar laguma istaago laakiin salaada jumcada mimbar ayay leedahay oo waxa weeye loo dhisay oo lagu istaago fii awal alislaam markii ugu horreeya nebigu madiino yimid intaan mimbarka loo samaynin waxa uu ku dul istaagi jiray geed yar oo waxa weeye kuusan ayuu ku dul istaagi jiray markii mimbarka loo sameeyey oo nin najaar oo si fiican u yaqaana uu sameeyey ayuu markaas mimbarka u wareegay markuu mimbarka u wareegayna mucjisaa dhacday oo geedkii yaraa ayaa iska hiraagay oo waxa weeye u booyey macnaha nebiga calayhi salatu salaam jacaylku u qaday istaag uu ku dul istaagayey markaasaa nebigu intuu soo degay gacanta saaray oo waxa weeye uu aamusiiyey waana arrin mucjiso ah kabacdi markaa mimbarku nebigu ku khudbayn jiray calayhi salatu salaam maxaan ka qaadanaynaa marka xadiidka kow marka ugu horreysa waxaan ka qaadanaynaa baxdiga ay samayn jireen taabiciintu iyo saxaabadiiba cilmiga say isku weydiin jireen oo ugu dadaali jireen ilaa xataa ay baarayaan bal sida uu ahaa mimbarkii nebiga geedka laga sameeyey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu irtifaaci alimaam min alma'muumiin inuu imaamku meel kore oo ka sarraysa ma'muumiinta inuu ku tukan karo laakiin bishardi waa inay tahay litacliim ha tacliim iyo dan waa inay keento waayo xadiid kaleo abu daawuud iyo warinayaan baa waxa uu leeyahay idaa ama arajulu alqowm hadduu qofkiin dadka tujiyo falaa yaquumanna yuunan istaagin min maqaamin arfac min makaanihim meel iyaga ay meesha ay ku taagan yihiin meel ka sarraysa yuuna ku istaagin sidaas daraaddeed xadiidkaa oo saxiixa oo waxa weeye sheekh albani raximah allahu tacaala uu ku saxiixinayo maaragtay fi saxiix iljaamic iyo ayaa waxa weeye caddaynaya inaan la ogolayn oo waxa weeye lama ogola marka saxiix iljaamica raqamka saddex boqol sagaashan iyo labo ayuu saxiixinaya marka xadiidkaasa waxa uu nahyinayaa oo mancinayaa in aan waxa weeye qofku ku tukan karin meel ka sarraysa waxa weye imaamkii meel ka sarraysa waxa weeye ma'muumiintii kuma tukan karo ilaa lidaruuro iyo dan inay keento sida hadda tan oo kale oo waxa weeye litacliim dadkii la barayo waxa weeye salaada nooca ay tahay haddayna marka salaadii aan dadkii la baraynin oo markaa litacliim ayn ahayn waxa weeye lama samaynayo markaa arrintan waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inay jawaasulxaraka inay bannaan tahay qofku waxa weeye xaraka inuu samayn karo oo ynan salaadii alxaraka alyasiira lilxaaja dani keentay leannao nebigu dib buu usoo degay wuu dhaqdhaqaaqay sidaa daraaddeed marka waxyaalahaas kale salaadii ma jebiyaan wa fiihi waxaa ku sugan oo waxa weye aynu ka faa'ideynaa wujubu itibaaci nabiy sala allahu alay wasalam nebiga in la raaco wa ana afcaaluhu min sunnatihi alati yajibu litibaacu fiha macnaha nabiga calayhi salatu slam sunnihiisii la raaco oo annahu nabiga xadiid kale waatuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuni usalli marka in loo tukado sidii u tukaday baa la rabaa marka in la raaco nabiga calayhi salaatu wassalaam oo qaabku u tukaday loo tukado oo lagu daydo leanna wakaa dadka baraya oo waxa weeye caddaynaya wa fiihi waxaa ku sugan xusnu tacliimihi sala allahu alayh waali wasalam nabiga calayhi salatu salaam sida wanaagsan oo dadka wax u barayey leanna wuxuu jamciyey qowlkiisii iyo ficilkii labadaba uu u tusay saxaabaduna saasay ahaayeen ridwaan ullahi calayhim taabiciinta waxay ku tusi jireen salaadii nebiga ficil iyo weesadii iyo kulli waa inoo soo hormartay waxaa kaloo ku jira xadiidka oo laga faa'iidayaa daliil calaa jawaazi iqaamati asalaa waxa weye salaadii in loo loo tukado liajli tacliim oo macnaha adoonba salaad xataa xilligeedii joogin inaad dadkii waxa weeye bartid oo tustid way bannaan tahay arrintaasina ma nafinayso ikhlaaska iyo khushuuca leanna sababtu waxa weeye waa cibaado dadkii baaba la baraya xadiidka alxaadi wa talaatuun bacda almia boqol soddon iyo kow can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma cabdullaahi bni cumar ibni khadaab weeye isaga adiiba allah ka raali noqday waxa wy ana rasuula allahi sal l slam qaala rasuulka ilaahi waxa uu yidhi man jaa minkum man jaa minkum aljumuca falyaktasil man ruuxii jaa-a yimaada oo soo aada minkum oo idinkeeda ka mid ahay min almuslimiin waa raggaa lala hadlaya aljumuca ay salaatljumuca qofkii soo aadaa falyaktasil ha soo qubaysto xadiidkan daahirkiisu waxa uu keenayaa in ay tahay in la soo qubaysto waajib waayo nebigu wuxuu leeyahay falyaktasil waa amar walamru yadullu cala alwujuub asalkana amarku wuxuu ku tusaa wujuub laakiin axaadiid kale ayaa jirta oo laga fahmayay inay amarkii ka leexinayso bal aan aragna marka culummadu qowlka ay ka leeyihiin awalan culummadu waa isku khilaafeen guslu yowm aljumuca hal huwa waajibun ma waajiba mise waa sunne waa la isku khilaafay daahiriyadu waxa ay ku tageen oo waxa weeye ilaa annahu waajibun inuu waajib yahay ayay ku tageen iyagoo xadiidkan deliishanaya oo waxa weeye xadiid kaloo odhanaya guslu yowm aljumuca in la qubaysta maalinta jumcada waa waajibun calaa kulli muxtalam calaa kulli muxtalim qof walba oo qaangaara muttafaqun caleyh xadiidkaana waa deliishadeen oo waxay yidhahdeen mar hadduu yidhi nabigu waa waajib waxaan leenahay bay yidhahdeen waa waajib waana sida daahirka axaadiita laga fahmayo wa dahaba jamhuuru lculamaa jamhuuru lculamaa say u badan yihiin waxa waxay ku tageen ilaa istixbaabihi wa annahu gayru waajib inuuna waajib xatman ahayn oo qofkii ka tagay inuusan dembaabaynin ayay ku tageen maxay deliishadeen marka waxay deliishadeen axaadiid kale oo nabigu uu yidhi waxa weye xadiidkii samura iyo an nabiy sala allahu alay slam qaal man tawada'a qofkii weesaysta yowma aljumuca jumcada u maalinta jumcada markuu soo aadayo fa biha wa nicmat macnaha taas ayaa wanaag badan waa wanaag badanta waman iktasala qofkii qubaysta falguslu afdal mar haddii la yidhi marka falguslu afdal xadiidkaana waa xadiis xasana oo sheekh albani raximah llahu tacaala saxiix aljaamica iyo ayuu kaga dhigaya xasan haddii la yidhi marka falguslu afdal halkaa waxaa ka caddaatay marka inuuna waajib ahayn axaadiistaasay deliishadeen marka waxa weye jamhuur lculamaa oo waxay yidhahdeen waa sunne waa afdaliya ee waxa weeye ma aha waxa weeye waajib oo waa sariix buu xadiidka ku yahay inayna waajib ahay axaadiistii horena waxay kaga jawaabeen oo daahiriyadu waxa weye maaragtay daahiriyadu xadiidkan iyo waxa lamid a waxay yidhahdeen macnaha anagu macnaha axaadiistii horena waxay yihahdeen waa macnaha jamhuur culamada waxay leeyihiin axaadiistii hore oo daahiriyadu daliishatayna waa ta'kiid waa la adkaynayaa oo sunne adag wey macnaha marka ugu wanaagsan waxa weeye qofku inuu u soo qubaysto yowmuljumuca oo waxa weeye salaada ma aha maalinta waxa loo qubaysanayo ee waxa loo qubaysanaya waa salaada iyo xuduurka markuu qofku soo aadayo jumcada oo uu imaanayo inuu qubays soo qubaysto soo labisto ayaa wanaagsan leanna sababta waxa weeye saxaabada ridwaan ullahi calayhim ayuu nebigu amray inay waxa weeye soo qubaystaan maadaama dadku gelinka horena shaqo tegi jireen ba lay oo waxa weye lasoo shaqaysan jiray ayuu markaa wuxuu amray nabiga calayhi salatu salaam in la soo qubaysto oo qofkii isagoo camal ka yimid oo soo dhididay inuu yimaado masaajidkii waa laga fiican yahay ee waxaa fiican isagoo nadiifoo soo qubaystay inuu yimaado haddaba khulaasadu waxa weeye quslu yowm aljumuca waajib fardu cayna ma aha laakiin waxa weeye waa sunna mu'akada oo aada iyo aad u wanaagsan in lagu dadaalo sidaa jamhuurulculamaa ku tageen qofkii soo weesaystana weesadii waa ku filan tahay sidaa daraaddeed buu qaala ibn lqayim raximah allahu tacaala fi zaad almacaadka waxa uu leeyahay wa wujubuhu aqwa min wujubi lwitri waxa weeye wujuubnimadiisu waaba kasii adag tahay in waxa weye maaragtay witriga waaba kasii adag tahayba oo adilo badan baa ku sugnaatay laakiin waxa weeye maadaama axaadiistaa kale ay caddahay oo sugan tahay waxa weeye lama odhan karo ilaa wa ilaa qofkii waa dembaabayaa ka tegee lama odhan karo qaala sheikh islam ibnu taymiya raxima allahu tacaala waxa uu yidhi wayajibu alguslu calaa man lahu caraqun qofkii dhidid iyo raa'ixa iyo waxyaalo maarata markaa dhibaya ay ka imaanayaan waxa uu soo shaqeeyey inuu kaa qubaysto waa waajib buu yidhi laakiin in qofkii caadiya oo waxawaa markaa wax dhibaato aan lahayn dee waajib kuma noqonayo calaa kulli xaal axaadiistaa faraha badan ayaa waxa weeye caddaynaysa iyo waxaweye aqwaasha culamadaba inuuna waxa weeye guslu yowm aljumuca waajib xatman ahayn laakiin waa sunna mu'akada oo aada iyo aad loogu daaya in la in lasoo qubaysto waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka daahiru lxadiid daahirka xadiidka waxaa laga qaadanayaa inuu waajib yahay guslu yowm aljumuca laakiin axaadiista kale marka lagu fasiro oo laisku wada keeno ayaa laga garanayaa inuu tahay lilistixbaab leanno asalka waxa haddii la is-amro waajib bay faa'iidaysaa laakiin haddii markaa waajibkii axaadiid kale ay timaado oo ka leexinaysa oo kutusinaysa sunna inay markaa wax dhibaataa ma leh oo waxa weye waxay noqonaysaa arrintii sunna ayay noqonaysaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa xadiidka oo aynu ka faa'idaysanaynaa macnaha xikmadda loo sharciyeeyey waxay yidhahdeen culimmadu waxa weeye iktisaalka waa in salaada waayo salaada marka layi waxa loo qubaysanaya waa salaada wey loo soo qubaysanayo ilaahayna waa tuulahaa yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid masaajid cinda kulli salaa salaadooda markaa aadaysaan soo qubays soo ziinadiina iyo soo qurxiya maqsuudku ma aha marka maalinta waxa loo qubaysanayo dadka qaar baa aroorti intay qubaystaan shaqa taga waxa weeye hadhow markaa waxa wey iyagoo dhididsan odhanaya waan qubaystay anugu jumcihii taa waa khada waxa loo qubaysanayo waa salaada jumcada marka ay soo dhowdaayo lasoo aadaayo masaajidka soo aadaysid wa fihi daliilun calaa ana alafdal an yakuna alguslu qabla adihaab qubayla dihaab macnaha inta aadan soo bixin wax yar ka hor inaad waxa weye soo qubaysatid oo soo diyaar garowdid ayaa wanaagsan waxaanu kaloo ka faa'ideynaa qofka loo sharciyayo inuu soo qubaysto waa qofka doonaya ityaanu salaa qofka u imaanaya salaada ama qofkii aan salaadiiba waajib ku ahayn ama masaafir ah ama qofkii dumara gurigiisa iska jooga waxa weye markaas ama xanuunsan waxa weye dee waxba lagama rabo oo qubays waajib kuma aha alxadiid aلthani wa halaaثuun bacd almi'a xadiidka boqol soddon iyo labo can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala waxau yihi jaabir bni cabdillaahi jaa rajulun jaa waxaa yimid rajulun nin baa yimid wannabiyu sala allahu alay wasalam yakdubu annaasa nebiguna dadkii u khudbaynaayo yowma aljumuca maalintii jumcada faqaala waxau yidhi ninkii waa fadhiistay marka tuu soo galay waa taxiyatulmasjid isagoon tukan buu fadhiistay fa qaala nabigaa wuxuu ku yidhi sallayta yaa fulaan hebelow ma tukatay oo waxa weye salaada taxiyatulmasjid ma tukatay qaala waxau yidhi laa maya ma tukan qaala waxau yidhi qum istaag farkac ragcatayni ay fasalli ragcatayni laba ragcadood tuko sida riwaayada dambe cadaynayso wa fii riwaayatin fasalli ragcatayni marka farkac ragcatayni waxaa laga wadaa ay fasalli rakcatayni laba ragcadood tuko xadiidkana waxa uu ka hadlayaa masalada la yidhahdo taxiyat lmasjid haddii uu soo galay oo nebigu waatuu xadiid kale inagu yidhi aynu soo marnay idaa jaa axadukum almasjid hadduu qofkiin masaajidka soo yimaado idaa dakala axadukum almasjid falaa yajlis xataa yusalli rakcatayn ay taxiyat lmasjid yuuna tukanin ilaa laba ragcadood tukado haddaba markaa waa soo sharaxnay mawaajiba ma sunna khilaafkii culimada ku jiray laakiin halkan waxaa laga hadlayaa haddii imaamkii uu khudbaynayo waajibku wuxuu ahaa in imaamka la dhegaysto oo la aamuso sida axaadiista soo socota caddaynayso hadduu marka imaamkii oo khudbaynayo qofkii soo galo ma fadhiisanaya mise taxiyatu masjid buu tukanayaa muxuu samaynaya culimadu waa isku khilaafeen waxay ku tageen imaamu shaafici iyo imaamu axmed wa asxaa asxaabu alxadiid kulli waxay ku tageen ilaa ana almashruuc mashruuca loo sharciyanayo waxa weeye lahu salaa inuu tukado inuu tukado ayaa loo sharciyanaya bihada alxadiid liannahu sababtu waxa weeye nabiga calayhi salatu salaam xadiid kale oo imaamu muslim warinaya uu ku yidhi ida jaa axadukum ida jaa axadukum yowma aljumuca haddii qofkiin maalinta jumcada uu masaajidka yimaado walimaamu yakhdub imaamkiina uu khudbaynayo falyarkac ragcatayni laba ragcadood ha tukado waliyujawis fiihimaa buu weliba riwaayad kale ku dartay oo ha soo gaabiyo xadiidkaana imaamu muslim baa warinaya marka axaadiistaasoo dhan waxay caddaynaysaa in taxiyatulmasjid marnaba aan laga tegaynin waxaa khilaafay arrintaas waxa weeye abu xaniifa iyo waxa weeye baa khilaafay oo yidhi maya wuu fariisanaya isagoo daliishaday aayaddaa waidaa maaragtay quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu ansitu waa aayad caama wey buu daliishaday xadiidka sariixa oo nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaa arrintaasna marka caddaynaya oo waxa weye qiraa'adaasi waa qiraa'a caama iyo waxa weye maaragtay waa khada marka qowlkaasi imaamu malik iyo abu xaniifa ha imaamu malikna saasuu ku raacay abu xaniifa ku raacay calaa kulli xaal qowlkaasna waa qowl daciifa oo waxa weeye adiladu aynan saacidaynin ee sida saxiixa waxa weeye inuu qofkii tukanayo laba ragcadood leanna nabigu wuxuu yidhi qum yaa fulaan hebel istaag oo tuko laba ragcadood axaadiitana waa ku amrayo wakaa haddii walimaamu yakdubu yiri falyarkac ragcatayn waliyujawiz fiihimaa hana soo gaabiyo sidaas daraaddeed marka in la khilaafo ma banaana waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka marka mashruuciyatu inay bannaan tahay oo la sharciyeeyey waxa weeye taxiyatulmasjid xataa haddii waxa weye imaamkii uu khudbaynayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa khudbada jumcadu inay mashruuc tahay leanno imaamkii waa khudbaynayaa nebiguna waa khudbaynayey nebiguna axaadiistiisa wakaa ku leh walimaamu yakhdub marka waa mashruuc marka in lala yimaado taxiyatulmasjidkii walow haba khudbeeya imaamkee ayaa loo baahan yahay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa ana aljuluus alyasiir waxa weeye fadhiga yar oo qofkii taxiyatulmasjidkii isagoon tukan hadduu masaajidkii soo galo oo is-ilaawo fadhiisto oo markaa lagu baraarujiyo fadhigaasi waxba u dhiimayo uu kacayaa wuu tukanayaa wax dhibaato a male waxaynu kaloo ka faa'idaynaa jawaasulkalaam in lala hadli karo waxa weeye imaamka xaalulkhudba imaamkuna wax waa ku weydiin karaa adna waa wax weydiin kartaa laakiin qof kale lama hadli kadhid qof kale adna wax kuma weydiin karo adna lama hadli kadhid laakiin imaamka haa waxna waad weydiin kadhaa isna waa kula hadli karaa wax dhibaataa male waana u jawaabi kadhaa oo ma soo gelaya xadiidka soo socda oo odhanaya man qaala lisaaxibihi ansit walimaamu yakhdub faqad lagaa ma soo gelayo waxa weeye haddii imaamku wax ku weydiiyo oo way bannaan tahay inaad u jawaabtid haddii imaamku wax ku weydiiyo adna waa weydiin kadhaa sida xadiidka roob doonta ku imaan doona oo aynu arki doono waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ana nabiya sala lla ly slam laa yaskutu can alkhada nabiga calayhi salaatu wasalaam khada uu u jeedo kama aamusi jirin walow haba noqoto iyadoo khudbadii xataa uu wado ninkaa markuu fadhiistay kac buu yidhi tuko waxaynu kaloo ka faa'idaynaa inaan labadaa ragcadood laga ziyaadinaynin oo laba ragcadood keliya waxa la tukanaya ay tahay ee aan la ogolayn salaad kale inuu iska tukado alxadiid athalith wathalaathuun bacda almia xadiidka soddon boqol soddon iyo saddex can cabdillahi bni cumar qaala waxa uu yidhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yakdubu wuu khudbayn jiray khudbatayni laba khudbuu khudbayn jiray ay jumcada khudbo laba jeera wa huwa qaa'imun isagoo taagan yafsulu baynahumaa bijuluusin waxa uuna ku kala saari jiray labadaa khudbo fadhi yar oo waxa weeye uu fadhiisanayo ayuu ku kala saari jiray xadiidkan waxa uu inoo caddaynayaa oo cabdullahi ibnu cumarina baraya nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu khudbayn jiray waxa weeye laba khudbo laba khudbo inuu khudbayn jiray macnaha marka hore wuu khudbaynayaa ka bacdi wuu fadhiisanayaa haddana markaas ayuu istaagayaa markaasuu haddana waxa weeye khudbaynayaa haddana wuu fadhiisanaya waxaa markaa tambiiha xadiidkan ibnu daqiiq alciid waxa uu yidhi wa haada allafd lafdigan oo noocaasa الذي ذكره المصنف عمدة أحكامك وحوي وكشي المصنف كو لم أقف بويري عليه ما أنا كهلم بويري بهذه الصيغة معناها السداس ولفظك قصة عرب الصحيحين كمهلم قال ابن حجر وحويري في فتح البارقة وحويري وللنسائي إمام النسائي والطارقدني إمام الطارقدني بهذا الوجه وجهاسي وريين كان يخطب خطبتين قائما isagoo taagan oo yafsilu baynahumaa uu ku kala saaraayo waxa weye maaragtay markaas fadhigu ku kala saarayo wuxuu yihi ibn xajar marka waafala wagafila waxaa halmaamay marka oo khada khada ku dhacay saaxib alcumda facazaa hada allafdi lisaxiixayn saxiixaynka ayuu u tiiriyey halkaa marka waxaynu ka ogaanaynaa xadiidkan inuunan ku soo aroorin saxiixaynka lafdiga noocaasa kuma soo aroorin wa inamaa warada bilafdin aakhar lafdi kale ayuu ku soo aroorayoo wahuwa min xadiidi ibni cumar waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yakhdubu yowma aljumuca maalinta jumcada wuu khudbayn jiray qaa'iman isagoo taagan yajlisu waa fariisan jiray uma yaquumu waana istaagi jiray kamaa yafcaluuna alaan sida hadda ay samaynayaan marka xadiidkan macnihiisii oo kale way wariyeen bukhaari iyo muslim laakiin lafdigan siiqadan ah kaana rasuulu llahi slam yakhdubu khudbatayni wa huwa qaa'imun yafsilu baynahuma bijuluus sidaa kuma ayna warin laakiin siaanay ku wariyeen oo waxaway cabdullahi bni cumar uu leeyahay ana rasul kaana rasuul lah slam yakdubu yowma aljumuca maalinta jumcada waa khudbayn jiray qaa'ima isagoo taagan yajlisu waa fariisan jiray uma yaquumu waa istaagi jiray kamaa yafcaluuna alaan ay ala'ima sida hadda aimadu ay samaynayaan waka sidaas marka ayuu ku wariyeen bukhaari iyo muslim marka waa wahmi ka dhacay mu-alifka waxa weeye oo uu u tiiriyey marka bukhaari iyo muslim laakiin lafdigaas hore siiqadiisa nasaa- iyo daarquni ayaa saas u wari waana saxiix waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka wujuub lkhudba khudbatayni inay waajib tahay labada khudbo oo waxa weeye khudbada jumcadu laba weeye oo waa la khudbeeyaa haddana waa la fadhiistaa markaasa haddana la istaagaa oo la khudbeeyaa oo laba khudbo weeye waana waajib oo waxa weeye lagama tegi karo oo salaada ka hor baana la samaynaya istixbaabu qiyaami alkhudba bal huwa waajib inay waajib tahay istaagni in lagu khudbeeyo ilaa licudrin ha madhab shaafici waxa uu ku tegey macnaha culamada qaar waa sunay dheheen laakiin imaam shaafici waxay ku tageen inay waajib tahay ilaa licudrin qofkii xanuun iyo wixii la mid ah istaagi kari waaye mooye oo markaa la waayo khabiir khabiir kale laakiin waajibku waxa weeye inuu taagni ku khudbeeyo sunnada waxaa ah fadhi in loo dhaxaysiiyo oo waxa weeye fadhi yar loo dhaxaysiiyo ayaa waxa weeye sunna oo waxa weeye maaragtay sunihii nabiga calayhi salaatu wassalaam khulaasa marka qaala ibnu lqayim raximah llahu tacaala waxa uu yidhi waxaan khulaasaynayna oo kusoo axkaamta uu soo khulaaseeyey waxa weye ibnu qayim markuu halkaas sharaxayey ayuu waxa uu yidhi oo khulaasada ah waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam idaa khadaba haddii uu khudbeeyo ixmarat caynaa macnaha indhihiisu waa gaduudan jireen wa calaa sawtahu codkiisana kor buu qaadi jiray washtadda qadabuhu caradiisana way adkaan jidhay wa kaana waxau ahaa macnaha aad buu nabiga calayhi salaatu wassalaam khudbadiisu waa kululay oo khudbo kulul weliba dadka markuu kala hadlaayo dhibta iyo macaasida iyo aad bay maaragtay khudbadiisu khudbo kulul oo waxa weeye ay dadku dareemayaan ayay ahayd ee ma ahayn khudbo iska dabacsanoo waxa weeye maaragtay iska aamusanoo ma ahayna khudbo kulul bay ahayd waay waxa weye markaa codkiisana kor buu qaadi jiray wakaana waxaa kaloo sunnihiisa ka mid ahayd wa kaana yaqsuru khudba khudbadiisu way gaabnayd si uu salaada u dheereeyo khudbada waa gaabin jiray nabiga calayhi salatusalaam oo khudbad dheer may akrin jirin sida dadka qaarkood maanta ay samaynayaan inay khudbadii inta dheereeyaan oo saacad haystaan salaadiina laba daqiiqa saddex daqiiqa ku tukanayaan arrintaasi sax ma aha in khudbada la gaabiyo salaadana la dheereeyo ayaa wanaagsan wa yuksiru addikra waxa uu ku bedin jiray inuu dadka dikriga ilaahay aayadaha iyo axaadiista iyo waxa weya dadka la xusuusiyo wanaagga maantooda hadal in la iska hayo ma aha waa in dadka nusuusta lagu dul akriyo oo la xusuusiyo weliba min jawaamic alkelim loo doorto wuxuu kaloo samayn jiray buu yidhi ibnu qayim wa yucallimu asxaabahu saxaabadiisa ayuu beri jiray qawaacid addiin diinta islaamka qawaaciddeeda ayuu beri jiray oo waxa weeye tawxiidka iyo caqiidada iyo axkaamta kulli khudbada ayuu waxa weeye ugu sheegi jiray wa kaana sal slam yushiiru wuxu ishaari jiray bisabaaba fartiisa marugsatada la yidhaahdo ayuu waxa weye saa u taagi jiray markuu tawxiidka iyo waxa weye laa ilaha illa allah iyo uu dhahayo ayuu markaas saa ugu ishaari jiray wuxuu aha wa kaana ya'muruhum wuxuu amri jiray waxa weeye alinsat in la aamuso ayuu amri jiray sida xadiista soo socotana inoo cadaynayso in la aamusaa waajiba oo la dhegaysto imaamku wax uu ka hadlayo wayanha wuxuu nahyin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam can takhadi riqaab riqaab annaas dadka in laga tiltilaabsado intaad gadaal ka timaadid oo soo daadid ina hadhowna tiraayo dadkii baan horay baan tegayaayo oo dadkaan jiirayaayo waxa weeye ka tilaabsanaya arrinta aad buu nebigu nahyin jiray wa kaana idaa fariqa bilaal bilaal markii uu dhameeyo adaanka wuxuu bilaabi jiray nebigu hore ka bilaabi jiray inuu waxa weeye khudbeeyo saas ayuu ibnuqayim waxa weye zaalulmacaadka ku khulaaseeyey waxa weye maaragtay khudbadii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka insaan loogu daydo ayaa wanaagsan nabiga calayhi salatu wasalaam alxadiid alraabic wathalaathuun bacda almi'a xadiidka boqol iyo soddon iyo afar can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay salam qaala idaa qulta lisaaxibika ansit yowma aljumuca walimaamu yakhdub faqad laqowta idaa qulta haddii aad taraahid lisaaxibika ay qofka dhinacaaga fadhiya oo masaajidka kula jooga haddii aad ku taraahid ansit aamus oo dhegayso ha war dhegayso imaamko hadalka iska daa haddaad taraahid qof hadlayaad aragto agtaada fadhiya markaasaa waxaa ku tiri war aamusoo dhegayso oo waxa weeye dhegtow raarici imaamka yowma aljumca maalinta jumcada walimaamu yakhdub imaamkuna khudbaynaayo faqad laqowta faqad waxaa xaqiiqaa laqowta laqwi baad ku hadashay adigii munkarka nahyinayey waajibku wuxuu ahaa in la aamuso oo qofku uunan hadlin ma midka ninkaan hadlay munkar buu ku hadlay adigii munkarka ka nahyinayey oo lahaa aamus oo wanaagga farayey adiga laftigaagiibaa laqwi ku dhacay oo aana jumco lahayn riwaayad kale xadiidka la socotay oo qaybtiisa kale waxay ahayd waman lagaa falaa jumcata lahu qofka laqwi ku dhaca waxa weeye jumco ma leh laqwina waxaa la yidhahdaa hadalka maalaayacnigaa oo aan markaas loo baahnayn oo faa'ido ku jirin marka ma banaana inuu qofku xataa haddii aad aragti imaamka waa u bannaan tahay imaamku waa odhan karaa qofkan hadlaya aamus midka fadhiistay waa odhan karaa istaagoo tuko soo durka oo waxa weye masaajidka isku soo durka waa odhan karaa gudaha soo gala isagu hadduu munkar arko waa nahyin karaa imaamka waa u bannaan tahay laakiin dadka dhegaysanaya sukuud baa la amray inay aamusaan oo shib yaraadaan oo dhegaystaan imaamku waxa uu ka hadlayo ayaa la is amray xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa wujuubu linsaati waxa weeye lilkhadiib qofkan khudbaynaya in la dhegaysto maalinta jumcada oo la aamuso ayaa waxa weeye waajib ah marka ibnu cabdilbari waxa uu soo guurinaya alijmaac calaa dalika arrintaa inay ijmaac tahay oo waxa weeye lagu ijmaacay culummadii oo dhan inay waajib tahay arrintaas inaad dhegaysatid imaamka oo aamustid laba waxaynu ka faa'idaynaa taxriimu alkalaam inay xaaraam tahay in qof kala hadlo oo imaamka waxaa weydiin ka dhaan laakiin qof kale lama hadli kadhid hadal kalena ma la imaanaysid hadday laakiin dani keento imaamka wax weydiin ka dhaa saddex waxaa laga soo reebay bay yidhahdeen culummadu arrintaas kalaamka xaaraamtaa man yukhaadibu alimaam qofkii imaamka la hadlaya amase imaamku la hadlo waa laga soo reebay kama taqadama sida inoo soo hormartay qisadii ninkii fadhiistay oo uu yidhi nebigu tuko oo istaag ma tukatay maya istaag tuko iyo sida inoogu xadiidkii iyo qisada ku imaan doonta ninkii masaajidka soo galay oo waxa weye abaarta ka dacwoonayey waana inoo imaan doonaa baabulistisqa ayuu ku imaan doonaa we wa marka culamadu intaasi ka soo reebeen iyo waxa weeye qaarkoodna waxay kaloo kusii dareen qofkii aan markaas waxa weeye imaamkii ooma qaraynin oo meel fog jooga dembiga ama soo gaaray waxaa laga hadlayaa dadka dhegaysanaya imaamka oo waxa weeye khudbada dhegaysanaya inay aamusaan ayaa waajib ku ah oo dhegaystaan alxadiid alkhamis wthalaathuun bacda almia xadiidka boqol soddon iyo shan can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayra ilaah ka raal noqdee waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sal slam qaala rasuulka ilah inuu yidhi man iktasala yowma aljumuca qof man ruuxii iktasala qubaysta yowma aljumuca maalinta jumcada oo waxa weeye salaada jumcada u qubaysta gusla aljanaaba sida uu janaabada uga qubaysta oo kale saa isku daahiriya uma raaxa soo jarmaada raaxa asalkeeda waxaa loo isticmaalaa garab carowga laakiin mararka qaarkoodna gelinka hore socodkana waa loo isticmaalaayo halkan gelinka horey ugu jirtaa hadaa baa la yidhahdaa oo maaragtay gelinka hore marka la baxayo laakiin bilguduwi wal bilguduwi waa ta la yidhahdo marka hadaa baa la yidhahdaa wuu soo jarmaaday guduwi baa la yidhahdaa laakiin halkan waxay ugu jirtaa raaxadaani garab carowga waa la yidhahdaa asalkeeda raaxa markii xoolaha iyo galabtii iyo la caraabo ayaa la yidhahdaa marka halkan laakiin waxay ugu jirtaa gelinka hore qofka soo taga oo subaxnimada horeba intuu qubaysto oo gurigiisii markuu joogo soo qubaysta oo waxa weye soo daahiriya soo baxa oo masaajka soo aada marka huma raaxa soo jarmaada oo soo aada fi saacati aluulaa saacadda ugu horeysa oo soo baxa marka waxay dhahdeen culammadu waxaa laga soo bilaabayaa xilliga waxa weye qoraxdu soo baxdo oo waxa weye markaa waqti karaahiyadii dhammaado oo xilligaa dee ciiddaba la tukado waxa weye salaadii jumcada waxa weeye laisku diyaarinayo horey qofkii usoo jarmaaday marka xadiidka wuxuu ka hadlayaa fadliga ay leedahay in la soo jarmaado oo lagu soo jarmaado salaada jumcada horey loo yimaado uma raaxa fi saacati alula fakaanamaa qaraba badanah waxaaba uu la mid yahayba isaga oo sadaqaystay badanah waa neef geela neefka geela oo buuran baa le badana oo hadyiga ah walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illah watu ilah yidhi marka badanadu waxa weya neefka geela oo hadiga loo keeno oo kacbada lagu qalo waxa weeye ayaa la yidhahdaa badana marka wuxuu la mid yahay qofkii saacaddii koowaad yimid oo masaajidka kusoo jarmaaday mid neef geela sadaqaystay oo intuu qalay hilibkeedii iyo waxa weeye qurbaan ka dhigay waman raaxa fi saacati athaaniya saacadda labaad qofka yimaadana inta soo qubaystay soo diyaargaroobay saacadda labaad soo baxa fakaanamaa qaraba baqara wuxuu la mid yahay isaga oo sadaqaystay neef lo-a isaguna oo waxa weeye hadiya sadaqaystay waman raaxa fi saacati athaalitha saacadda saddexaad kii yimaada oo soo baxa fakaanamaa qaraba kabshan aqra aqran waaba isagoo sadaqaystay wan aqran geesale macnaha wanka geesaha le waa markuu aad iyo aad intuu u fiicnaado xoog yeesho oo dhammaystirmo ayay geesuhu usoo baxaan waman raaxa qofkii soo jarmaada fi saacati araabica saacadda afraad fakaannamaa qaraba dajaaja waxa uu la mid yahay isaga oo sadaqaystay digaag oo neef maaragtay xaba digaaga sadaqaystay waman raaxa qofkii soo jarmaada fi saacati alkhaamisa saacaddi shanaad fakaannamaa qaraba bayda ukun inuu sadaqaystay ayuu la mid yahay shantaa xillibay markaa waxa weeye ajarkii iyo fadligii shantaa derajo buu noqonaya kan ugu sarreeya waa neef geela kan ku xiga waa lo waa neef lo ah kan ku xiga waa wan weyn kan ku xiga waa digaag kan ku xiga waa ukun weyn shantaas qaybood baa loo qaybinayaa oo ajarkii iyo fadligii uu ku egyahay fa idaa kharaja alimaam haddii imaamkii soo baxo marka oo dee salaadii la bilaabayo mimbarkii uu soo yimaado oo nebiga calayhi salatu salaam waatuu u dhowaa qolkiisuu ka soo bixi jiray wuxuuna ahaa mar alla markii waktiga la gaaro inta soo baxo khudbada bilaabi jiray fa idaa kharaja alimaam haddii imaamkii soo baxo xadarat almalaa'ika malaa'igtii baa soo xaadiraysaa oo waxa weeye yastamicuuna dikra dikriga ayay dhegaysanaya axaadiid kala caddaysayoo waxa weeye subaxda jumcada aroortii baa waxaa imaanaya masaajidka malaa'ig qoraysa waxa weeye cid walba oo waxa weeye maaragtay soo jarmaadee ayay qorayaan markaasay waxa weeye caddaynayaan qof walba magaciisii kulligay qorayaan markay magaciisii qoraan oo halkaa ku caddeeyaan ayuu saacadduu yimidna loo qorayaa oo ajarkii loo qorayaa mar alla markii marka malaa'igtii ay soo xirooto oo imaamku markuu soo xiroodo oo waxa weye imaamkii uu bilaabo salaadii ayay markaa malaa'igtiina joojinaysaa wixii ay qorayeen markaasay waxa weeyaan warqadihii laabayaan markaasay yansarifuuna soo dhaqaaqayaanoo waxa weeye imaamka khudbaday dhegaysanayaan yastamicuuna dikra cid dambana ma qorayaan ajar male marka qofkii yimaada imaamka ka bacdi salaadiisi waa saxiix oo salaadii waa ka dhacaysaa laakiin ajarkan iyo fadiiladan ma helaayo saas weye macnuhu xadiidka uu ka hadlay marka fadliga iyo wanaagga ay leedahay in lasoo jarmaado ayuu ka hadlaya waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka marka fadliga uu leeyahay quslu yowmuljumuca iyo waxa weeye in waxa weeye lasoo jarmaado wuxuuna ahaanayaa qabla dihabi ila salaa salaada markaad soo aadaysid ka hor ayuu ahaanayaa oo waxa weeye aada usoo qubaysanaysaa ka fadliga iyo wanaagga uu leeyahay ayaynu ka faa'ideynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa fadliga ay leedahay in lasoo jarmaado tabkiir baa la yidhaahdaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa fadliga la sheegay oo waxa weeye xadiidkan lagu sheegay waxa uu ku xidhan yahay inuu qofkii soo qubaysto soona jarmaado sidaas ayuu markaa loo kala fadli badanaya waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qofka soo jarmaaday inuu ajarkiisu la ekaanayo bedana bedanaduna waa neef geela wayna ka fadli badan tahay waxa weeye lo-da marka waxaynu ka faa'ideynaa hadiyiga xataa marka udxiyada iyo la samaynayo qofkii neef geela qalay iyo qofkii waxa weeye hadiyeeyey neef lo-ah waxaa fadli badan kii neef geela hadiyeeyey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa sadaqadu haba yaraatee allah subxaana watacaala inuu ka aqbalayo qofkii sadaqaystay walow wax yarba ha noqoto oo ukun wax la midahe waxaynu kaloo ka faa'ideynaa xadiidka malaa'igtu inay taagan yihiin waxa weeye albaabka masaajidka maalin walba oo jumco ah ay qorayaan dadkii waxaynu kaloo ka faa ilaa iyo waxa weeye salaadii jumcada la gaaro oo imaamkii yimaado saasay u qorayaan waxaynu kaloo ka faa'ideynaa haddii imaamkii soo galo inay joojinayaan oo markaa waxa weeye ay dikriga dhegaysanayaan ayaynu ka faa'ideynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa taqsiimkan la qaybinayo saacadaha shanta loo qaybiyey waxaa loo qaybinayaa bay culimmadu yidhahdeen min duluuci shamsi ilaa dukhuuli alimaam ayaa shan loo qaybinaya ilaa qoraxdu markay soo baxdo oo banaanka timaado waktulkaraaha uu dhammaado ilaa iyo waxa weye imaamku uu yimaado ayaa shan saacadood loo qaybi shan meelood loo qaybinaya ee saacaddan hadda aynu naqaan oo saacad saacadda ma aha shan qaybood baa loo qaybinayaa qolo walba waxa weeye qoladii soo horumartaa qoladii kale way ka fadli badan tahay way ka soo horumareen saacadda ugu horeysa ayaana ugu wanaagsan ciddii waxa weeye timaada weliba culamada qaar ba waxay yidhahdeen fadliga iyo wanaagguna wuxuu kusii kala xiraanayaa qofka taqwadiisa iyo wanaagiisa iyo siduu ikhlaas iyo dadaal oo waxa weye ugu hayo cibaadada ilaahay waxaanu kaloo ka faa'ideynaa hadyiga mar walba oo wanaagiisu sii bataba inuu waxa weye kasii ajar badan yahay liannahu waxa weeye kii ukunta waa laga aqbalay oo ajar buu helay kuwii ka sarreeyeyna iyaguna saas oo kale ayay uga sii fadli badan yihin alxadiid assaadis wthalaathuun bacda almiya xadiidka boqol soddon iyo lix waxau yidhaha can salamata bni akwac radia allahu canhu wa kaana min asxaabi ashajara waxa weeye salamata bni akwac waa saxaabi jaliila wuxuuna ka mid ahaa raggii baycatu shajara waa aayadiibu ishaara yubaayicuunaka taxta ashajara way marka asxaabu shajara waa maalintii sulxu lxudaybiya markii la yucsoon baa la dilay uu nebigu beecada ka qaaday weeye oo geedka hoostiisa uu kula ballamay waxa uu yidhi salamati bnu akwac qaala waxa uu yidhi kunnaa nusallii maca rasuuli illahi sala allah al slam nebiga ayaanu la tukan jirnay salaata aljumuca salaada jumcada ayaanu nebiga la tukan jirnay huma nansarifu waan bixi jirnay walaysa lilxiitaani dillun yuftadal iyada oo aan dayrka xiitaanka waxaa la yidhahdaa dayrka hoos galbeed isagoon jirin dillun yustadal macnaha derbiyada iyo guryaha waxa weeye hoos galbeed isagoon soo bixin yustadalu bihi la harsan karo ayaanu salaada jumcada ka bixi jirnay oo aanu ka gadoomi jirnay wa fii lafdi lafdi kale wuxuu ahaa kunnaa nujammicu maca rasuuli illahi sal l slam nebiga calayhi salatu salaam baanu jumcada la tukan jirnay nujamicu ay nusalli ljumuca salaada jumcada ayaan la tukan jirnay maca rasuuli illahi sal salam idaa zaalat ishamsu markay qoraxdu xagga wax yar u zuusho ayaanu tukan jirnay waktigaa huma ka bacdi markaa narjicu waan noqon jirnay oo guryahaygii baanu aadi jirnay fanatatabacu waxaanu raacraaci jirnay oo waxa weeye aanu qoraxda ka raaci jirnay alfay hoos galbeedka marka labada xadiid iska hor imaan mayaanoo xadiidkii horena waxa uu ka hadlayey hoos macnaha la harsada ma jirin kanna wuxuu leeyahay raacraaci jirnay marka raacraacid waxa weeye hoos yarah oo aad waxa weeye u dhowaanaysid macnaa ka wuxuu caddaynayaa kani wax yar oo hooskii inuu xagga usoo baxay leanna zawaalka ayaa la gelayaa markii qoraxdu xagga u wareegto ayaa la bilaabaa khudbada jumcada mar haddii marka la bilaabay oo waxa weeye xagga ay wax yar u wareegtay hoos galbeedkiina wax yar buu xagga soo aadaya mar hadduu marka hoos galbeedkii xagga soo aaday oo waxa weeye uu soo wareegay wax yar oo hoosa ayaa jira laakiin ma jiro hoos weyn oo la harsado ma jiro saas weye macnaha marka kii hore wuxuu na siinayey hoos weyn oo la harsado inuuna jirin kanna waxa uu caddaynayaa hoos yara inuu jiray oo waxbaan la harsan karin laakiin culimmadu marka waxay isku khilaafeen waxay ka hadleen culummadu awalan horta waxay isku itifaaqeen oy caddeeyeen ana aakhira waqti salaati aljumuca huwa aakhir waqti salaati aduhri aakhirka xilliga ugu dambeeya jumcada la tukan karo waa xilliga ugu dambeeya oo duhurka la tukado way yidhahdeen oo salaadii jumcadu waa joogtaa inta duhur uu joogay leanno booskii duhurka ayay salaadii ku jidhaa laakiin waxaa la isku khilaafay xilligee laga bilaabaya xilligee bay ka bilaabataa qaar macnaha waxay yidhaahdeen oo culammada qaar ku tageen waxay ka bilaabanaysaa waxa weeye salaada ciidda marka la tukado ayay ka bilaabanaysaa marka waxaa fadahaba ala'imatu athalaatha ana waktuhaa waxa weye yabtadi-u bizawaali shamsi culamo badan waxay ku tageen inuu waktigeedu bilaabanayo xilliga duhurku bilaabmo zawaal shamsiya iyagoo daliishanaya axaadiis fara badan oo waxa weeye kaa hadda aynu soo sheegnay oo kale iyo axaadiis kale oo caddaynaya nebigu inuu tukan jiray jumcada waxa weeye xiina tamiilu shamsu markay qoraxdu xagga u wareego sida imaamu albukhaari u warinayo marka zawaalkaasuu u badnaa nebigu inuu tukado imaamu axmed iyo waxa weye sida mashhuur ku ah waxa weye qowlkiisa ayaa waxa uu ku tegey in la geli karo waktigeeda uu bilaabanayo waktiga ciidda oo kale oo horey loo tukan karo jumcada culamo badanna waa ku raaceen calaa kulli xaal sida haalibka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tukan jiray waxay ahayd inuu tukaday waxa weeye zawaalka inuu tukan jiray laakiin marmar in waxa weeye la hormarin karo wax dhibaataa male oo waxa weeye mashaakil ma keenayso marka jamhuurkuna jamhuurulculamana waxay ku tageen inay tahay xilligaa zawaalka in waxa weye la tukanayo oo waxa weeye aan laga hormarinaynin oo aad iyo aad loo horumarinaynin marka xilligaa zawaalka ayaa la iska tukanaya waxaanu xadiidka ka qaadanaynaa marka salaada jumcada in horey loo tukanayo oo waxa weeye horey loo tukanayo jumcada oo waxa weye maaragtay aan dib loo dhigayninoo aad iyo aad dib loogu dhigaynin leanna nabiga calay sl slam mar alla markay zawaalka tahay buu baraari jiray khudbadiisuna waa gaabnayd horey buu marka dadka ka tukin jiray sidaas saxaabaduba ay xilli hore uga soo bixi jireen alxadiidu asaabic wathalaathuun bacda almiya xadiidka boqol soddon iyo toddobo waxa uu yihi can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra waxa uu yihi waxa laga wariyay qaala wuxuu yihi kaana anabiyu sal l slam yaqra-u waa akrin jiray fii salaati asubxi salaada fii salaati alfajri ay salaada subax waxa uu ku akrin jiray oo yowma aljumuca maalinta yowma aljumuca maalinta jumcada ah aliflamim tanziil waa suuratu sajida asajida la yihaahdo waa soddon aayadood wa hal ataa cala alinsaan iyaduna waa soddon iyo kow aayadood marka salaada jumcada oo salaada subaxa wey aroorta markii salaadii subax la tukanayo oo jumcadii ay markaa tahay oo subaxdii jumcada waagu baryayo waxaa sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam uu suneeyey in uu ku tukan jiray salaadaas waxa weye qiraa'ada inuu ka dhigi jiray waxa weye maaragtay labadaas suuradood ay bacda alfaatixa ragcadda hore waxa uu ku tukan jiray waxa weye maaragtay fi suurati sajda ragcadda dambena hal ataa cala alinsaan waa arrin sunnaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay amaa daa'iman miyay ahayd oo nebigu uu joogtayn jiray miya mise waxa weeye ma ahayn daa'iman oo waxa weeye maalin walba daa'im ma ahayn taas waxa weeye lama hayo xadiis odhanaya daa'im bay ahayd sida daahirkaa marka waxa weeye inaynan daa'im ahayn laakiin daahirka xadiidka waxaa laga fahmayaa inuu daa'im yahy lanna wuxuu yihi kaana nabiy sal l slam marka culamadu waxay yidhahdeen daa'im ma aha xadiid baa jira xaakim iyo ay warinayaanoo odhanaya kaana yudiimu arrintaa wuu daa'imi jiray xadiidkaasi waa xadiid daciifa oo ma sugna ee waxa weeye sida saxiixa nebiga calayhi salaatu wasalaam ma daa'imi jirin oo waxa weye daa'im lama hayo in la yidhaahdo wuu daa'imi jiray wax daliila looma hayo marka waxaynu ku gaabsanaynaa inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu saa samayn jiray laakiin in la yidhaahdo ilaa wa ilaa waa inuu maaragtay la daa'imaa wax daliil ah looma hayo wey wallahu aclam marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka inay arrintaasi wanaagsan tahay laakiin in aad iyo aad dadka loo baro culamada qaar baa waxay yidhahdeen maadaama dadkii aynan aqoon oo waxa weeye cilmo yari jirto yaan arrintaa la daa'imin oo dadkii ayna moodin inay waajib tahay arrintaasina sax ma aha sida saxiixa waxa weeye in la sameeyo mar walba oo waxa weye aad iyo aad loo sameeyo maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye samayn jiray waa la samaynayaa waana arrin saxiixa oo sugan weeye jayid halkaa marka ayaan ku joojinaynaa insha allah tabaaraka watacaala oo ku egyahay baauljumaca waxaan ku darayaa marka wax yaroo tambiiha dad badan baa jumcada ka taga oo waxa weye waciid shadiidaana ku soo arooray qofka jumcada ka taga aad iyo aad arrintaa la yskaga ilaaliya waa arrin khatara mana banaana waana waciid shadiida ku soo arooray in qalbigiisa qofkaa la daboolaayo oo dhibaata ku dhacayso haddii uu waxa weeye saddex jumco ka tago oo ilaahayna waayna amray idaa nuudiya ila salaati min yawmi aljumuca fascaw ila dikri illahi wadaru lbeyc ayuu yihi allah subxaana watacaala waajib weeye markaa qof walbana inuu ku dadaalo ayaa la rabaa wallahu aclam billahi tawfiiq